بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد adkaartii baynu ku dhex jirnay xajka iyo qofka xaajiga ahay waxa uu odhanayo ee uu ku camirayo camalkiisa ducaau lwuquufi calى asafa walmarwa waa marka safa iyo marwa la taagan yahay ducada la akhriyayo markuu qofkii dawaafkii dhammeeyo labadii ragcadoodna tukado ayuu u gudbayaa inuu tago buurtan la ydhaha safa iyo marwa masjidkun baana iminka iska soo hoos galeen lamaa danaa sala allahu calayhi wasalam nebigu markuu u dhowaaday min asafa buurta safa kolkuu u dhowaaday oo labada tan lagu horraysiinaya qara'a wuxuu akhriyay aayadda ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa aayaddaasuu akhriyay markuu sii fuula ayuu kusii socdo sidaasaanay ku wanaagsan tahay in nebiga laga qaato calayhi الsalaatu wasalaam fabada'a bisafa markaa buurtii safuu ku bilaabay maadaamuu ilaahay ku bilaabay faraqiya calayhi buurtii wuu fuulay buurta saasuu yaro fuulay iminka dee dabcan waa la jarayoo waa iska yar kuus yaroo taagan markaa inaad jiirta un yaro fuusho wey xagga sare isma taagi karti oo yar cidhiiriya xataa ra'a albeyta fastaqbala alqibla kacbadii buu markaa arkay intan dee xariirtu ay saarantae dheere madow kolkaasuu qaabilu u jeedsaday fawaxad allaha wakabara ilaahay buu waxiday oo weyneeyey laa ilaaha ila allah wallaahu akbar wa qaala u sidanaanuu yidhi laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah anjaza wacdah ballantiisii buu hirgeliyey awliyadiisa u qaaday iyo nebi maxamed wa nashara cabdah addoonkiisiina wuu hiliyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa hazama alaxzaaba waxda gaashaanbuurtiina keligii buu jebiyey cid ilaahay ma bahaysto cidduu doonaba wuu ku filan yahy uma dacaa bayna daalik intaa ka dhexdeeda ayuu ducaystay markaa macnaheed waxa weeye kolkuu taa dhammeeyey xoogaa ducaa buu raaciyey inta kolkaad akhrido ducaad raacinaysa qaala mila haada alaaa maraat saddex jeer buu ku celiyey dikrigan buu ku celinayaa ducadii dikriguu ku celiyay ducadii alxadiid dhammaystir wa fiihi waxaa ku jiray fafacala cala almarwa marwana wuxuu sameeyey kamaa facala cala safa safa sidii uu sameeyo kale intuu soo qaabilay kacbada ayuu dabeetana towxiidkan akhriyay iyo takbiirtan kadibna waa ducaystay saddex jeer buu sidaa ku dhawaaqay qof waliba gaarkiisuu u ducaysanayaa ilaa wuxuu doonaya ilaahay buu weydiisanaya subxaana wa tacaala markaa wareega in yar buu dee qofku dhinac isu yar taagi doonaa waa tan laga soo jiireeyo meesha iminka haddii dee mawjadi qaadatu istaagi kari waayana dee isagoo socduu akhriy adducaau yowma carafa maalinta carafa ducadeedii khayru ducaa'i ducaau yowmi carafa nebi maxamed wuxuu ihi sala allahu calayh wasalam ducaa waxaa u khayr badan ducada maalinta carafa ila waa maalin ahaan maalinkii u khayr badnaa maalmaha wa khayru maa qultu ana anigu waxaan idhaahdo waxa u khayr badan waannebiyuuna min qabli iyo nebiyaashii iga horreeyeyba eray aanu idhaahno maalintaa waxa u khayr badan laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir intaasaa u khayr badan aniga iyo nebiyaashii iga horreeyey midh aanu ku dhawaaqno markaa culimmadu waxa ay isweydiiyeen dee ducaa baa la sheegay intanina waa towxiidkii ilaahay iyo ammaantiisi maxay noqon ducadaa laba qaybood abay yidhaaheen culammadu ducaau hanaa wa ducaau lmasala duco loo yaqaano ammaan ilaahay lagu ammaanayo ah iyo duco mas'ale ah oo ilaahay wax lagu weydiisanayo tani waa ducadii ammaanta ama intan waxaa lagu darayaa ducadii qofku uu ducaysanaya weeye intan wuu ku bilaabayaa labada waa lagu fasiray aلdikru cinda almashcari اlxaraam buurta mashcarulxaraam laydhaa musdelifa ku taalla habeenka ciidda siyadana sida dikriga loogu samaynayaa lagu sheegayo inta la akhriyayo ilaahayna wuxuu amray in lagu xuso mashcaruxaraam xuskiisa lagu badiyo rakiba alqaswa buurti gaadiidkii ama hashii qaswo loodhan jiruu nebigu soo fuulay calayhi salaatu wasalaam habeenkii ciidda xataa ata almashcal alxaraam ilaa uu yimi buurtaa mashcaruxaraam laydhaa iminka masjidku dheeri uu ka ka ku yaallo fastaqbala alqiblata qibladuu markaa u soo jeedsadayoo dhinacan waqooyi galbeed ka soo xigta fadacaahu ilaahay buu baryey wakabarahu waa weyneeyey wahallalahu wuu ashahaatay wawaxadahu keligii buu yeelay towxiid ku akhriyey taaliishii iyo towxiidkii iyo takbiirtii buu akhriyey laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir adkaartaasuu akhriyaya falam yazal ma daynin inuu wado waaqifan inuu taagnaado halkaasuu taagnaa xataa asfara jiddan ilaa waagii uu si fiican u iftiimay fadafaca ay xaraka waa soo dhaqaajiyey qabla an tadluca الshams intaanay qoraxdii soo bixin markii waagii dilaaco salaaddii tukaduu ducaystuu dikrigan akhriyey intaanay qoraxdii soo bixin ayuu soo dhaqaajiyey carabtu laakiin may samayn jirin jaahiliyadii sidaa markay xajayaane waxay odhan jireen ashriq habiiru kaymaa nuqiiru buur halkaa ka soo jeedo habiir laydhaa xaggaa xaram ka soo xigta ayay odhan jireen habiirow bal hadda iftiin si aan u soo dhaqaajinno markaa muu sugi nebigu calayhi salaatu wasalaam intii qoraxdu soo baxaysay buurtaas iftiimaysa nimankaa wuu khilaafay qabla an tadluca shams atakbiir cinda ramyi ljimaari maca kulli xasaa in allahu akbartii la akhriyay cinda ramyi ljimaar marka buuraha la tuurayo maca kulli xasaa markaad quruurux walba tuurayso takbiirta la akhriyaya la sheegaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar saasuu qofku odhan ilaahay baa weyn cid walo weynba ilaahay baa ka sii weyn subxaana wa tacaala shaydaan la dilayaa ma jiro laakiin waxaa loo yeelay buu nebigu leey liiqaamati dikri illaah ilaahay xuskiisuunbaa meeshan loo marayaa mooyaane wax shaydaanoo meesha fadhfadhiyo la dilayaa ma jiro yukabiru nebigu allahu akbar buu odhanaya kulamaa ramaa bixasaah markuu dhagax tuuraya qururux tuuraya cinda aljimaari halaa saddexda buuraad markuu qururuxa ku tuuraya allahu akbar allahu akbar isagoon dee waxyaabo kale ku darin uma yataqadam horuu yaro dhaqaaqaya buurta hore markuu tuuro horuu yaro dhaqaaqaya wa yaqifu yadcuu uu istaagaya isagoo ilaahay baraya mustaqbil alqibla qibladuu qaabilayaa ilaa xaggan kacbadaan usoo socdaa buurta hore markuu soo tuuro toddobadeeda dhammeeyo in yar dhaafo wuu istaagayaa qibladuu qaabilayaa wuu ducaysanaya weliba raafican yadayh labada gacmoodna kor buu qaadaya bacda aljamrati اlأuulى waاthaaniya buurta hore iyo ta labaad marka uu soo dhammeeyo tuuryadooda mid walba gadaasheeduu istaagaya gacmuhu kor u taagaya ilaahay buu baryaya ama jamrat اlcaqaba buurta laydhaa jamrat اlcaqaba ee xagga maka u xigta ee minaba lagaga baxayo fayarmiiha iyadoo uu tuurayaa toddobadeeda wayukabiru allahu akbar buu odhanaya cinda kulli xasaah mar kastuu qururux tuurayo allahu akbar buu odhanaya wayansharif wuu dhaqaajin walaa yaqifu cindaha agteeda istaagi maayo markaa saddexda meelooda la tuurayaa sidaasay ku kala duwan yihiinoo labada buuroodee hore agtooda waa lagu ducaystaa marka in yar la dhaafo tallaabooyin xoogaaya laakiin ta shacla duul baa loo dhaqaajiyaa intaasay ku kala duwan yihin laakiin waxa la odhanaya iyo sida loo tuuraya iyo way waa iskaga mid intaa ducaau tacajubi waalmri saar waa ducada tacajubkee la yaabka iyo waalmri saar arinka ka farxinaya qofka dikrigii un weeye marar badan baa dikrigu saa aynu hore usoo xusnay ducaa lagu sheegaa markaa qofku arrin la yaabo asaar waxa weeye waa farxadda waa amrun saarun saarkii islaamuu lahaayeen maaha kani wuu shidan yahay saarun waxa weeyaan waa farxad markuu qofku helo wax la yaabo muxuu odhanayaa subxaana allah allahu akbar ereyadaasuu odhanaya subxaana allah ilaahay baa xumaan ka ufa wixii aad ku faraxda ama aada la yaabtaba subxaana allahi baad waa nijays waan maara daahir baanan ahayn buu asxaabigu ku yihi waxaan kuu salaami waayay nebi allow subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus ilaahay baa xumaan ka hufanaya ma nijaasoobo qofka muuminka ah maa yafcalu man ataahu amru yasuru waa waxa uu akhriyayo qofka uu u yimaado arin ka farxiya amrun yasuru wax kaa farxiyaa kolku ku yimaado maxaad odhanaysa kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam ama maxaad samaynaysaa wey waa yafcal muxuu falayaa qofka kaana الnabiyu idaa ataahu amru markuu arrin nebiga u yimaado yasuruhu ka farxinaya aw yusaru bihi ama lagaga farxinayo labada ficil baa midna majhuuliya midna musamey arrin ka farxinaya ama laga farxinaya markuu nebiga u yimaado khara saajida sujuud buu la dhacaya khara wuu dhacaya saajidan isagoo ilaahay u sujuudsan shukran lilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay buu u mahadnaqayaa markaa wuxuu samaynayaa sujuudu shukr ayuu markaa la imanayaa wa khara raakican wa anaabu sidii nebi daawuud ba ilaahay markuu ka toobad aqbalay wuu sujuuday sidaasoo kale uu nebiguna u sujuudi jiray arrin ka farxiya markuu helo colkii gaalabaa jabay colkii muslimiintu waa guulaystay gaalkii noocahaa baa la dilay balaayadii nooca ahayd baa ilaahay deerifeeyey markaasuu sujuud la dhici jiray marka halkaa waxaa ka muuqata way jirtaa sujuudu shukr laakiin salaatu shukri maaha salaatu shukri maaha nebigu sujuudu shukri buu samayn jiray sujuuddaa unbuu la dhici jiray maa yafcalu wuxuu samaynaya waa yaquulu odhanaya man axasa qofka dareema wajacan fii jasadi qofka jidhkiisa xanuun ka dareema muxuu samaynayaa muxuu se akhriyayaa wuxuu isku darayaa ficil iyo qowl haddii jidhkaagii meeli ku damqanayso ama ku bugtay ku belbelayso sidanaad ku daweyn dawadii baa laga qaadanaya rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay dhibiga kuliyaddii wuxuu ka soo takharujay caafimaadka ilaahay markaa bal haddee siduu inoo daweynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau ihi dac yadag gacantaada qof iyo waxaad saartaa cala aladii ta'allam meesha ololaysa damqanaysa xanuunaysa min jasadika jidhkaaga gacantaad saari farta saar muu odhanin meelo kaloo farta las axaadiid kaloo sheegaysa farta saar way jirtaa laakiin halkani gacantaad saa u saari waqul waxaad tidhaahdaa bismi illaah bismi illaah bismi illaah saddex jeer baad ku celin waqul waxaad tidhaha sabca maraat toddoba jeerna waxaad raacinaysa acuudu billaahi waqudrati min shari maa ajidu wauxaade acuudu billaahi waqudrati min shari maa ajidu wauxaade toddoba jeer ku celi xadiidkuna waa saxiix imaamu muslim baa kitaabkiisa ku soo saaray macnaheeduna waxa weeye acuudu billaah ilaahay baan magan galay waqudratii iyo awooddiisa min shari maa shay balaayadiisa ajidu aan helayo wa uxaadiru aan ka feejignahe aan ka cabsanayo ajidu waa waxa aan dareemayo ee xanuuna balaayadiisa iyo waxaan aan la bukeen la belbelayo ee uxaadir aan ka feejignah kaa sharkiisa ilaahay baan ka maagalay marka ajiduna waa aan dareemayo w xanuunkaan dareemayo uxaadiru xadarkuna dee waa feejignaanti waxaanaan ka feejiganahay ee aan la seexan la ahay ama aan dareemayo dhibkiisa iyo damqashadiisa ilaahay baan ka magan galay ilaahayna wuu kaa xayoobin biidn illaahi tacaala ila ilaahay awooddiisii baad magan gashee markaa bisinkoo saddex jeer ku celisiya intaasood akhrida iyaga adigoo gacanta ku naba kuwa yarar haddee ofta seexan waayaan ku nab adiga haddii shaqiiqata ku qabato ku nab haddii meel kale ku xanuunaysa halkaa saas u qabo ku akhri ee kiniinkaydhiibun baynu inana leen ardigto hor halkan ay damqanaysee bal ka warran bal horta ducada ku dadaal adigoo dawadaada kale iska wada dikriga ayaa laga dulboodi ducaawu man khashiya qofka ka cabsadaa muxuu ku ducaysan an yusiiba shay-an bicayni inuu ishiisa shay ku mudo qofka ka baqa ee isdhaahda wallaahi kan sidaad u eegaysa waabaad cawri ee cawrida ka baqa muxuu ishiisaa ku hakinayaa ilaa way kaa siiban kartaa way kaa muruxsanaysaa leeb baa kaa siiban kare gantaal isha ka boodayaa kaa siiban kare haddaad taa ka yaabyaabto sidaad caruurtaada u eegaysaad u jecesha ama reerkaaga ama dharkaaga ama daarahaaga ama dadka waxooda ayaad tidhi waryaadhe waa saaad la cajabta markaasaad tidhi way kaa muruxsan bal tan akhri aad dadka ka joojisas waxaagee idaa ra'aa axadukum min akhiih markuu midkiin ka arka walaalkii aw min nafsihi ama naftiisa ama dad baad ka aragtay walaalaha ee muslimiinta ama naftaada waxaad ka aragtay aw maalihi ama maalkiisiibaa wuxuu ku arkay maa yucjibuhu wax ka farxiya la yaabo naftiisu ay la dhacdo ayuu qofkii sa arkay falyadcu lahu bilbaraka barakaha ugu duceeya faina alcayna xaqu ishu way jirtaaye faina alcayna xaqu ishu waa xaq hadduu shay qadarka ka dheeraynayo waxaa ka muruxsan lahayd isha buu nebigu iyo cawrida laakiin wax qadarka ilaahay ka baxayaan jir marka ishu way jirtaa saasay u dhaqso badan tahay way kaa muruxsan kartaa adoon filayninba marka maa shaa allah tabaaraka allah baaraka allaahu fiih erayadaasaad markaa barakaha ugu duceeyey falyadcu lahu bilbaraka nin baa arkay waktigii rasuulka salى اllahu alayh wasalam nin maydhanaya markaasuu yihi maasha maasha alla markaa mu odhanini wallaahi maanta waa la yaab buuri waa ninka jidhkiisu cadda ah kii buu ar eegayey markaa kii maydhanayey marada dhigtay ayuu markaa jidhkiisii la yaabayoo u eegayo ninku jidh caddaa buuri in yar kadibba xumad baa la gelayaoo koomuu galayba ilan leeb buu qabansiiyey oo kaa suuxay miskiinki nebigaa loo soo sheego le ninkii hebel waa dirgan la'ya miyay cid isarkeenoo faalladiiba markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam haayo hebel baa eegayey bay idhaah markii uu dee maydhanayay labadoodii waa la cayibay kolkaasuu yihi muxuu midkiin midka walaalkii u dilayaa ee dilkiisa ugu badrheedhayaa marka uu arko waxaa jabgeliyey dee barakaha ugu duceey marka had iyo jeer la idin idhaa jidhka soo maydhana dee maydha markaa waa loo maydhayoo kadibna biyii baa lagu shubayoo fujaankiina dabadiisaa lagu afgembiyey waa kii dhaqaajiyey markiiba markiiba warankiibaa laga jaray ilaa wixii kan ka dhacay unba haddana lagu celiyun maa yuqaalu cinda alfazac marka la argagaxo waxaa la odhanaya laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ila اllah weylu lilcarab min shari qad iqtarab maada unzila leyla min albala calaa macna xadiid nebigu isagoo ashahaadanayuu soo baxo wuxuuhi war maxaa balaayo soo degay carab balaaya ku soo jahaysatay balaayooyin baa soo dega oo ilaahay uu soo daadiyey laa ilaaha ila اllah waxyaaba aafaad iyo fitnooyin gadaal dhici doona aakhiru zamaankaa loo sii nuuriyey nebigaoo markaasuu ka ashahaato wixii aad markaa la yaabteed ka argagaxda ka ashahaado maa yaquulu cinda dabxi aw inaxr gowraca ama dhuundhowga dabxiguna waa xoolaha qaar baa la gowracaa geel lo-da iyo ariga iyo geelana naxri baa lagu sameeyaa dhuunta laga dalooliyaa oo halkaasaa laga jaraa hunguriyaashiisa iyo biyo buuflaa markaa kolkaad wax gowracaysa ama wax dhuundhabaysa sidanaad odhanoo dikrigana mashruuca bismi illaahi wallaahu akbar allaahuma minka walak allaahuma taqabal minii dhexdaasaa la akhriyaya bismi illaah wallaahu akbar ilaahay bisinkiisaad ku gowracaysaa ilaaha weyn allaahuma mink xaggaagay ka timi nicmadani xoolahan adaana siiyey walaka adiga daraaddaa baanu kuu gowracaynaa allaahuma taqabal minii ilaahu gowracayga saasaynu ku ducaysanaynaa maa yaquulu liraddi kayni kaydi maradati shayaaiin maa yaquulu waa wuxuu qofku odhanaya liraddi si uu markaa u difaaco kaydi maradati shayaaiin shayaadiinta kuwooda madaxa adag shirqoolkooda si uu qofku u riixo oo u deedifeeyo dikrigu odhanayaa la sheegi shayaadiin iyo afcafaaridi iyo abaaliis haddaad ka yaro baqdo shirqoolkooda intan unakr maba badne way barakaysantay acuudu bikalimaati اllaahi اtaamaat alatii laa yujaawisuhunna baru walaa faajir allatii kelmadaha dhammayska tiran baan magan galo ilaahay leeyahay laa yujaawisuhunna aanu dhaafaynin barun walaa faajirun barun mid wanaagsan walaa faajirun iyo mid ilaahay ka fogaaday midna kelmadahan ma soo dhaafi karo min shari maa khalaqa wuxuu ilaahay abuuray oo dhan sharkiisaan ka magan galay wa baraa wadaraa waa isku macno khalaqa un weeye khalaqa baraa daraa waa wixii uu abuuray saddexduba wa min shari maa yanzilu min asamaa waxaa samada ka soo degaya sharkiisaan ilaahay ka magan galay wa min shari maa yacruju fiihaa samada waxa fuulaya sharkiisaan ilaahay ka magan galay wa min shari maa dara'a fi lard waxa ilaahay uu dhulka ku faafiyey sharkiisaan ilaahay ka magan galay wa min shari maa yakhruju minhaa dhulka waxa ka soo baxaya sharkiisaan ilaahay ka magan galay wa min shari fitani leyli waannahaar habeenka iyo maalinta fitnooyinka dhexdhaca sharkoodaan ilaahay ka magan galay balaayooyinka habeen iyo maalin uun dhexdhacaya sharkoodaan ilaahay ka magan galay marka wakhtigii alsmina waalamkina waa aafaat tacawadta billaah min aafaati alasminati waalamkina ilaahay waxaad ka magan gashay balaayooyinka dalalku ay leeyihiin iyo balaayooyinka wakhtiyaashu ay leeyihiin wa min shari kulli daariqin mid kasta oo guuro gala balaayadiisaan ilaahay ka magan galay ilaa wax badanoo soo guuro galo habeenka madowgiisa soo eegta ayaa jira waa min shari kaasiqin idaa waqaba ilaa daariqan ku guuro gelaya mooyaane kaasoo yadruqu la guuro gelaya bikhayrin wax wanaagsan yaa raxmaanu ilaaha raxmaanka ahow wixii khayr isagu la guuro gelaya isaga kaamaan magan geline ilaaha ii soo dhaweey waxaan ilaahay ka magan gelayaa waa wixii shar la guuro gelaya marka axmed baa wariyey sanad saxiixa buu ku wariyey ibnu sana laftiisu sanadkiisa isna waa wariyey dheh arnaud shucayb arnaud isaguna waxa uu markuu takhriijinaya ku tilmaamay inuu sanadkiisu saxiix yahay marka halkaasay gaadhsiiyeen culimadaas alistikfaaru watawba ilan dembiilayaal baynu nahaayee oo dembiga inaga dhacaa waa badan yahe mar walba waxaynu badinaynaa inaynu ilaahay dembi dhaaf weydiisanay iyo tawba qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu waxau ihi wallaahi baan ku dhaartay inii la astakfiru allah ilaahay baan dembi dhaaf weydiista waatuubu ilayhi isagaan u noqdaayoon u laabtaa fi lyowmi maalintii akara in ka badan min sabciina mara toddobaatan jeer waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kii hore iyo kii dambe waa laga dhaafay intuu dhaartay ayaa wuxuu leeyay dadiow anugu maalintii toddobaatan jeer in ka badan ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiistay wa qaala sala allahu calayh wasalam yaa ayuha annaas dadow buu leeyay dadkii oo dhan buu u yeedhaya gaal iyo islaamidoo le towbadda wuu baahan yahy tuubuu ila allah ilaahay u noqda tuubuu ila allah fa innii atuubu fi lyowmi maalintii waxaan u noqdaa ilayhi ilaahay waxaan u laabtaa oon u noqdaa miata mara boqol jeer boqol jeer waa maalintii waa wardiga wardigan istikfaarta ha ilaawi quruur baa ku dhaca qofka had iyo jeer istikfaarta ilaa waa wuu isqanciyey inaanu dembiba lahayn buu isku qanciyey ama dembigeenna inala yar haddaynu istikfaarta afka ka dayno ama waynu isqancino inaynu wax waaweynoo camala hayno ama dembigeenna aynala yar laakiin intuu qofku culayska dembigiisa dareemaya istikfaartu badinaya wa qaala sala allahu calayhi wasalam mar kale nebigu waxau yidhi man qaala qofka idhaa astakfir allaha alcadiim ilaahi weynaa baan dembi dhaaf weydiisanaya alladii laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ilaahaanu jirin isaga mooyaane alxayu noloshiisu daa'imka haydan dhimanayn alqayuumu heeganka ahaa een hurdo qabanaynin wa atuubu ilayhi waan u toobad keenayaa qofka intaa yidhaahda gafara allaahu lahu ilaahay wuu u dhaafaa wuxuu dembi galay wa in kaana haba noqdo fara mid firdhaday oo baxsaday min azaxf dagaalkii muslimiintu gaalada ay kula jireen baha ka cararo ilaan kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn waxaa ka mid ahaa maalinta gaalada iyo islaamku isayaa qofku inuu safka hayn waayo oo u firdhado cararo safkii muslimiinta ka cararo xataa kabiiradaa iyo dembigaa weynbaha ku dhacee buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam waa laga dhaafayaa wixii uu gef galay qofkaas xadiidkaasina waa saxiix wey wa qaala nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam aqrabu maa yakuunu rabbu min alcabd goorta ilaahay addoonka ugu dhow yahay fii jawfi leyli اlaakhir waa habeenka gelinkiisa dambe habeenka gelinkiisa dambe habeenka dhexdiisaoo qaybta dambe ah waa saddex meelooda min afar saacadood ee afarta dambe fain istaطacta qof yow haddaad karto an takuuna inaad noqoto inaad ka mid noqoto qof yahow haddaad kari karto miman yadkuru اllaha cidda ilaahay xusaysa ee u daakiraysa digriga wadda fii tilka saaca saacaddaa iyada ah haddaad ilaahay xusi karto fa kun qofkaa noqo inaad ilaahay xagga hore ka xusto habeenkii waxaa ka fiican inaad xagga dambe ka xusto marka habeenkii goor hore iska seexo si aad qaybta dambe u kici karto haddii shantoo rubclo la adaamo afarta iska kacamo saddexdiiya barhka saacad ka horun salaada subax marka salaadna waad ka gaadhsiin dikriganna waad ka gaadhsiin istikfaartii iyo ducadiina waad ka gaadhsiin taasi laakiin dee waxay kuu sahlan tahay habeenkii haddaanad soo jeed badan samayninoo xagga hore aad ka seexato sagaalkiiyo barhka tobanka meelaha hadduu dee qofku haylo uu qaylo abumarqaan uu yahayna dee salaadba waxaad sheegaysaa jawfuleyl iyo habeenka dhexdiisa salaaddii subaxdaaba khalaas ayaaba khatar ku jirtaba wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu ihi aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi marka uu addoonku ilaahiisa ugu dhow yahy ee ducadiisa deg deg loo aqbalayaa waxa weeye wahuwa saajid waa markuu sujuudsan yahay faakhiru ducaa ducada badiya ducada badiya markaa sujuudda had iyo jeer yaan laga degdegina xoogaa ducaha la siiyo subxaana allah subxaana allah subxaana allah inta kalena ducee duco ka gaadhsii meel kolba meeshii kuugu daran dabcan luqa alcarabiya baana lagu ducaysanaya maba aqaano haddaad tidhaahdo dee baro wax badan oo kale waad baran karaysaae haddii iminka lagu idhaahdo oo midig ku idhaahdo bal abtirso ood yaro nacnaclayso ama wax isku yaro daadiso khajiraad baad dareemaysa wallaahi waa inaan barta abtirsimadayda baad odhanaysa oo maanta abaan fashilmaybe bal ka warran haddaad sujuuddii ducadii sujuudda garan weyday bal ka warran aakhirana abtirse lagu odhan maayee dee wuxuuna lagu weydiinayaa diin iyo dikri ayuun baa lagu weydiinaya marka wixii aad ku dadaasho diin iyo duunyaban yar buu insaan ku bartaa oday kasta islaan kasta adee wixii uu maanta isilaa labada kelmadoodu isilaa xafid khalaas haddii la idhaha laba shilin ama laba gini ama laba dollar baad suuqa ka soolaysaa ka lah wuu tukubayaa horay bay ka ruqaansanaysaa islaantu ikiciyaa bay odhanaysaa laba kelmadood baynu leenahay haddaba baro laba kelmadoodoo kale laba kelmadoodoo kale laba boqoloo maalmood dee misay baran kartaa kelmadood afar boqoloo kelmadood bay xafidi kartaa waa markaas shayga abateedu haysee doonaysa ducada badiya sujuudda luqa alcarabiya baana lagu ducaysa wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi innahu arrinku wuxuu yahay la yugaanu calaa qalbi qalbigayga la daboolaa sahwiyo ilow baa ku dhaca digrigii sidii aan ku ahaabaan ayaan ka yara duwanaadaa wa innii la astakfiru allah anigu markaasaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa fi lyowmi mi'ata mara boqol jeer baan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dembi ku tiriyey inuu mararka qaarkood digri la-aan ku dhacaba inagu inaynaan daakiriin noqonin waa iska caadi bay noot inaana dikriba samayna caadi bay ku tahy laakiin rasuulku wuxuu leeyahay mararka qaarkood baa dabooli fuulaa kolkaasaan dikrigii ilaawaa kolkaasaana dikrigii ilaahay intii aan la iman laa la imanin taasuu dembi u arkaya markaasuu istikfaar ilaahay ka weydiisanaya marka layuqa layuqaa aw yuqshaa calaa qalbi qalbigaygaa la daboolaa oo sahwi iyo ilowbaa ku dhaca eraygu waa eray yaro luqa ah oo rakiiga afdal الtaصbiixi wالtaxmiidi wالtahliili wالtakbiir waa taصbiixta u wanaagsan xamdika u wanaagsan towxiidka u wanaagsan takbiir iyo allahu akbarka u wanaagsan ayuu nebigu inoo laqimaya calayhi الsalaaةu wasalaam qaala slى اllahu عalayه waslm nebigu waxa uhi man qaala qofka idhaahdo subxaana اllahi wabixamdi subxaana اllahi wabixamdi subxaana اllahi wabixamdi taasuu wardiyey fii yowmi miata mara boqol jeer umaad ku celisay boqol jeer ayumaad ku celisay xudat canhu ma xudat waxaa la ridaa khaطaayaahu gafafkiisaa daadanaya waa laga safaynaya iskiisadii ilaahay baa la marinaya walow kaanat haba noqoto midla zabd اbaxr badda xumbadeeda haba la egaato bad weyn afarta jiha ka xumbaynaysa oo xumbadu dusheeda duulayso xumbadeedu waa intee aad bay u badanta intaa in lagaba haddii dembigaagu ahaa waa lagaa daahirin oo waa lagaa salabayn doonaa markaas sidaasunbaad ku badinaysa subxaana allaahi wabixamdi subxaana allaahi wabixamdi subxaana allaahi wabixamdi kuwa kalena waa kuwan soo socda wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu yidhi waa wardi kii u qaalisanaa baa laynoo laqimaya kaasaynu jaxaasanaynaa oo aynu adkaysanaynaa qalbiga aad ku xidhanaysa man qaala qofka idha laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir cashar miraar toban jeer dikrigaasi imse jeer buu inagu soo noqday aad bay u badan meelo fara badan buu kuu geli karaya kaana wuxuu noqonayaa kaman actaqa qof xoreeyey arbacata anfus afar nafood oo addoomma ahaa qof xoreeyey oo kaluu ka dhigan yihi addoommuuna kala qaalisane waa addoommo xaggee ka soo jeeda min waladi ismaaciil nebi ismaaciil carruurtiisiiya nebi ismaaciil dad ku abtirsanayo addoommo afara qof xoreeyey ayoo kale ayuu ka dhigan yahay kaman kaana kaman actaqa arbacata anfusin min waladi ismaaciil xadiidkaasina waa saxiixaynku ku sugan yahay markaa tee waa wardigaasu waaba taa laguu sheegayba waqaala sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu tilmaamayaa oo uuna leeyahay daleerayadan ee qaaliga kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi alcadiim waa kitaabka imaamu lbukhaari saxiixiisa kusoo khatimo wey rag kaga dayoo rag mualifiin oo kale oo kaga daydayna way jiraan isagu muslim waxaa kusoo khatimaya haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbi tafsiirka aayaadka kelimataani khafiifataani buu nebigu yuri laba kelmadoodoo fudfudud cala lisaani carabkay ku fududii haddaad istidhaahdo dheh culays kuguma leh haqiilataani fi lmiisaan miisaankana ku culus maalintaynu culays u baahannay khayr leh xabiibataani ila araxmaan ilaaha raxmaanka ana uu jecel yahay saddexdaa sifay labadaa kelmadood isku darmaday waad anqaltaagaysa waxaad leedahay tolo labadaa kelmadood carabka ku fudud miisaanka ku culus ilaahay uu jecel yahay tolo maxay waaba intanba subxaana allaahi wa bixamdi ilaahay baa xumaan ka hufan mahaddiisiina waan ku daray subxaana allaahi alcadiim ilaahii weynaabaa wanaag iyo ammaan leh iyo tansiih xumaan ka hufan waa intaasubaad ku wardiye marka awraaddii baa laguu sheegaya qaaliga ah waqaala sala allahu calayh wasalam nebigu waxau ihi laan aquula inaan idhaahdo subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar waaba inta dee qof waliba waa garan karaya haddaad muslimiinta tiraa intaa abdheh qof waliba waa garan karaya sida badan naadiran dad yar mooye inta badan waa kari karaya subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar intaa inaan idhaahda buu nebigu yihi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebiga miyaad ka fadli badantay miyaad gaadhaysaa miyaad ka agdhowda inaan anigu intaa idhaahda buu axabu ilaya waxa aan ka jecelay mimaa dalacat calayhi shams qoraxdu waxay u soo baxdo ee dad iyo dunye leh waxalla waxaa caalamka yaalla dad iyo dunye leh qoraxdu ay usoo baxayso anigu waxaan ka xiisaynaya on ka jecelay inaan intaa akhriya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaynu markaa ku dhololayno aynu ku wardiyayno wax kale maxaa la yidhi muxuu yidhi qiila waqaaladii wakariha lakum qiila waqaala wa karata su'aali wa idaacat almaali wa mancan wahaati ilaahay arrimo dhowruu idiin dhacay kariha lakum cuquuqa alummahaat wa wa'na albanaat inaa dumarka ku duushaan hooyooyinka iyo hablaha oo xumaan iyo dil ula badheydhaan wuxuu idiin karhay qiila wa qaala qiila waxaa la yidhi qaala wuxuu yidhi labadoodana isku celi qiila waxaa la yidhi qaala wuxuu yidhi bal labadii isugee wuxuu yidhi baa la yidhi wuxuu yidhi baa la yidhi taasun bay markaa noqonaysaa marka la isku sii darbiyo la isku sii dhufto waxay markaa la mid noqotay waxba la-aan dee ilaahay taasuu idiin karahaystay bal intaynu taa tasbiix ka dhigannay nebigu sidaanuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waqaala markaa rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam eeg jannadu haanta gadaankeeday saarantahe waa laga soo qaadan kari laaye miiskay kuu saarantay miftaaxeedu miiskuu kuu saarany laakiin waxaa nacasnimaada inaad qaadanba kari weydaba ayacjizu axadukum buu markaa nebigu midkiin miyuu ka daalayaa ilaa wuu yaqaanaa dadkan inay daallan yihiin qalbigay ka wada daallan yihiin oo bool buu ka saaray kii ibleys la odhan jira inkaarta qabay markaa nebigu ina dhiirinaya wuxu uhi ayacjizu axadukum midkiin miyuu ka daalayaa an yagsiba kula yowmi alfa xasana maalin walba kun xasanaad inuu hee soo kasbado kun ajri intuu soo qaato inuu akownkiisa ku cabeeyo ku rito midkiin miyuu ka daalayaa fasa'ala saa'ilu min julasaa'i fasa'ala waxaa weydiiyey rasuulka saa'ilun mid weydiiyey oo min julasaa'ihi dadkii la fadhiyay asxaabta ahaa nin ka mida baa u badheedho wuxuu yidhi kayfa yaksibu axadunaa alfa xasana oo midkaya sideebuu kun ajri u soo kasban karaa maalinta kun xasana iyo kun wanaag sideebuu mid naga midii usoo kasban karaa qaala markaa nebigu wuxuu uhi yusabbixu mi'ata tasbiixa boqol jeer buu subxaana allahi odhanaya fa yuktabu lahu waxaa loo qorayaa alfu xasana kun wanaag kun xasano ayaa loo qoraya aw yuxadu canhu ama waxaa laga ridayaa alfu khai'a kun gaf ayaa laga ridaya akownkii sharkuna wuu sii casaanaya kii khayrkuna wuu sii cagaarnaanaya waaba intaynu u baahan nahayba markaa labadaa kolka la isu geeyana miisaankii wanaagsanaa wanaagguna uu buuxsamayaa kii kalena u madhnaanaya waa laba qofoo isberber jooga oo midna waxaanuu guraya oo sidanuu khayrka u cabaynaya midna intiisiibuu faaruqinaya oo foostadii inta yar uu ku shubay wuu dabada ka daloolinayaa kolba oo dubayaal la dhacaya si ay u diiqdiiqanto haddaad xasanaad samayso ood xumaan ka dan weydo wa way dumayaa waxaagu haddaynu salaado iyo sadaqo iyo soon iyo wadno oynu ummadda ilaahay nabadgelin weynaynu dad mufsidiin oo shar uun wada iyo xan iyo dembi iyo namiimyanimi balaayo uun noqonno dee wixii hore aad baabiinaysa markaa tasbiixdaasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mi-ata mara eeg hadda waa tasbiix boqol jeer boqol jeer intanuun isku tirsa marka waa nicmadaa la isku dhuuqayo une ee isku cunka ah man qaala qofka idhaahda subxaana allaahi alcadiimi wabixamdi subxaana allaahi alcadiimi wabixamdi subxaana allaahi alcadiimi wabixamdi qurisat lahu waxaa loo tallaalaa naklatun fi ljanna hal geed baa looga tallaalayaa jannada mid kalea loo beeraya mid kalea loo beeraya mid kalea loo beeraya waaba laga yaabaa inuu dhaa timirta arman ka qaraara ama biyo aan ku caba ay u baahataa ko waaya nakhiishani dee waa nakhiil ka duwanta halkaas tan la mid maaha way kala duwanyiin magacuunbaa isku mid ah marka qofkani jannuu beeraya jannada ilaahay baa dhirteedii wadaad beeraysaa dikriganaa lagu beeraa sida xadiidkan soo socdaaba uu tilmaami doono wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi isagoo asxaabtii iyo ummadda tilmaamaya yaa cabdallaahi bna qays asxaabigaasi uu yeedha cabdillaahi ow alaa adulluka ma ku tusiyaa buuli calaa kanzin min kunuusi iljanna kayd ka mida kaydadka jannada haddii iminka lagu dhaado ma ku tusiyaa baan weyn oo qofka u dhaca busaaraddu ka hadhayso dhiisha faqriga uu tuurayo mid waliba laabtuu hore usoo ruqaansan laha wuxuu odhan laha alla aniga oo ananaa tolku ah oo qariibku ah aniga aniga iga dhig kaa tusinaysa baanka aniga iga dhig marka nebigu waxau leeyahy ma ku tusiyaa kaydadka u waaweyn jannada kayd weyn oo jannada ah ma ku tusiyaa qof kastoo muslima ula hadlaya rasuulku sala allahu calayh wasalam ninkan asxaabiga ha ku halqabsano faqultu balaa yaa rasuula allah lamay fududayn asxaabta in la idhaa janno wax la weelaya iyo janno wax ku jira ayaa lagu ballan qaadaya lamay fududayn ama laguu tilmaamaya qaala nebigu wuxuu uhi qul waxaa tidhaah laa xawla walaa quwata illaa billaah laa xawla walaa quwata illaa billaah laa xawla walaa quwata illaa billaah kolba kayd baad furanaysa qasnaduun baad kolba mid soo faqaysa wax waliba ay ku jiraan dee dahab iyo lacag iyo lulu iyo marjaan iyo wax khayr oo dhan baa ku jira dee qasnadaha jannada marka laa xawla walaa quwata ilaa billaah mar balaaya dhacduun baynu inagu nidhaahnaa sidii innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun oo kale baynu isticmaalaa maruu qofku madaxa isqabtunbu odhan laa xawla walaa quwata ilaa billaah laakiin waa dikri caadi oo jannada lagu beerayo oo kaydkii jannada ah wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa uu leeyay axabu lkalaami ila allahi arbac afar eray buu ilaahay ugu jeceliyay waa xadiid muslim ku sugan afar kelmadood buu ilaahay ugu jeceliyay bal qoro subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar laa yaduruka kuma dhibayo oo dhibkuguma leh biayihinna bada'ta taad ku bilowdo biayihinna toodii bada'ta aad ku bilowdo waad kala qallibi kartaa towxiidkaad horaysiin kartaa tasbiixda takbiirta taa doonto ka bilow dhankaa doonto kaga kaalay afartanun ha ka qadin ilaahay kuwaas uu jeceliy waxa weeye subxaana allah ilaahay wax ceeba iyo waxaanu qalmin oo dhan wuu ka fog yahay wuu ka nasahan yahay waa ka hufan yahay mahadoo dhan isagaa leh xataa mahadda makhluuqu leeya isagaa leh makhluuq wanaagsan oo la mahadiye haddaad aragto oo aada mahadiso mahaddiisu ilaahay bay u noqotay kullu lxamdi haabitu lilaahi tacaala waayo makhluuqan aad mahadisay sidan wanaagsaneed u mahadisay yaa u abuuray dee ilaahay baa u abuuray haddaad iminka alaab halkaa taalla ammaanto kambenigaa ammaanan dee soo sameeyey haddaad caydana dee kambenigii ayaad cayday markaa mahad kastaaba ilaahay bay u noqotay laa ilaaha ila allah ilaahay baad ku ururisay ilaahnimadii wa xaq u lah in badan baa insaanka ilaahay ilaahnimadiisa wax kale ku lifaaqay wallaahu akbar cid walba ilaahay baa ka weyn wixii weyni sheegtaba aniga qalbigayga waxa u weyn arkaya waa ilaahay subxaana wa tacaala wixii kaleba halkaasaad iska dhigto jaaءa acraabiyu ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam nin nin reer miyiah ayaa nebi maxamed u yimi yow min alayaam faqaala markaa wuxuu ihi callimnii kalaama aquulu nebi maxamedow ibar hadal aan idhaahdo wardi ii sheeg wey wardigii aan ku wardii lahaa bal isiiyo ii sheeg qaala markaa nebigu wuxuu uhi qul laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira subxaana allahi rabi اlcaalamiin laa xawla walaa quwata ilaa billaahi اlxakiim laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcazii ilaa billaahi alcasiizi alxakiim ninka reer miyigaa markuu nebigu intaa u sheegay nin dee wuxuu ahaa af carabiga aada ku qabowsadoo dee yaqaana raggii hadal cunka ahaa wey qaala markaasaa qaala wuxuu ihi fa haaulaai fa haaulaai ereyadaasi lirabbi ilaahaygaalo intani ammaan ay u tahay famaa lii aniguna maxaan leeyahay dee intani waa ammaantii ilaahay ducadaydii meeday ilan ilaahay unbaa la ammaano xuquuqdiisi loo sugaye famaa lii aniguna maxaan leeyahay dee aan ku ducaysta nebigu markaa ma deedifaynina midhkiisan garb u ar oo ilaahay marka la ammaano waa la baryaa qul waxaa tidhaha buu nebigu uhi allaahumma kfir lii waarxamnii wahdinii warsuqnii intaa ku ducayso allaahuma kfir lii ilaahw dembiga i dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii i hanuuni warsuqnii i arsaaq intaasay kugu dhanta adduun iyo aakhiraba waxaad u baahnayd intaasay kugu dhammaatay diin iyo duunyaba khalaas dheragti naxariistii ilaahayna waad ka dheragtay waxaad ka dheragtay arsaaqadiisii xalaashahay haye waxbaba maad waayinba intii ninkaas nebigu saas ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaana muslim baa wariyey waa saxiix kaana arajula idaa aslama callamahu اnabiyu salى اllahu alayh wasalam asalaa kaana الnabiy nebi maxamed waxa uu ahaa naxariisiyo nabadgelya korkiisa haata idaa aslama kaana rajulu dhe idaa aslama markuu qofku soo islaamo callamahu الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigu wuxuu bari jiray asalaa islaam bilaa salaadii ma jiro mar alla markaa uu qofku soo islaamo muu odhanayn aan yar baxnaanin balbeladii iyo baaskii gaalnimadu ha ka hadho aan soo yar dhoweynaya inaan didin haddaynu shan salaadood iyo sunnayaalu dhibno armu firdhadaa aarbar iska yar intaad la yar qabsanayso arrimahaasi maya diin bilaa salaada maya markaa salaaduu baraya kii soo islaamay ugu horrayn dadka soo islaamayana salaad la-aanteenu in badanoo muslimka ka mida ay bilaa salaad yihiin waxay ku tahay caqabad nin baa soo islaamayoo markaasaan kii soo islaamiyey baa yidhi sidan u tuka masaajkaynu ka bilaabaynaa maydho weysaysa masaajkaynu tegayna labadaan baa la soomaya haddaad xoolahaysa xajka sekadii arkaantii buu sheegay wuxuu uhi may anugu kaa faraha badan ma doonaya islaamkaa culculus ma doonaya islaamka hebeloo kalan rabaa hebelku arkay waa mid jaadwala ahoo soo dhaciyey soo dhaciyey loon tukanba ashahaadanayana waniyow kaagan wuu adag yahaye aniga kan hebel oo kale waxaa intanaad sheegaysaba ma laha buuhi hebelkan salaad ma tago soon ma laha kan ma laha dee intiisaa yare fudud iigu dhufa buui walaeg wuxuu noqday tusaale xun namuudajan sayi-a markaa in aad noqoto qof caasiya adigoo ashahaadanaya kiibaad soo islaamayaad caqabad ku tahy tusaale xun baad sidaa daraaddeed baa ilaahay munaafiqiinta wuxuu naaraha halka u hooseeyo u geeyey waa tusaale xun oo intay islaameen bay islaamkii ka noqdeen intay ashahaateen bay dafireen waxay leeyihin annagaa soo aragnay diintanoo mid la gala maaha sidaa daraaddeed baa halka u hooseeyo ilaahay naaraha u geeyey waa tusaale xun salaadu barayay qofka soo islaama uma amarahu nebigu wuxuu faray an yadcuwa bi haaulaa'i alkalimaat erayadan inuu ku ducaystaabuu qofka bari jiray allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii ma badna xikmadooda iyo sirtooday leeyihin allaahuma kfir lii ii dhaaf ilan dembigeenna inoogu daran warxamnii ii naxariiso ilaa naxariista ilaahay kama maarmayne wahdinii i hanuuni ilaa hallowunbaa inoogu daranay wacaafinii i caafimaadi ilaan cudur waxa ugu daran cadaabka ilaahay iyo dembiga cudur ugu xun waayo cudurrada kale intay ku dilaan bay kaa hadhaan laakiin cadaabka iyo cadhada alleh weligeed kaa hadhi mayso waa cudurka dhabta ah ee dilaaga ah waa cadho alle iyo cadaab waa joogta isagu ilaahow caafimaad warsuqnii ilaahow arsaaq xalaashaada igu arsaaq macnaa addoonkii ilaahay uu gacanta hoos haystaa cid kale ku warwareegi maa intaa dhib saasuu barayay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaad arkaysaa dikrigu qiimuhu leeyahay markii u horreeyey qofku islaamka soo galay ayaa dikrigii looga bilaabaya marka casharo la fudaydsan kara maaha ina afdal aducaa'i buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ducaa waxaa u fadli badan alxamdu lilaah wa afdalu dikri laa ilaaha ila allah alxamdu lilah say duca u tahay waxa weeye haddaad ilaahay u mahadnaqdo dee wuu kordhin markaad u mahadnaqdo lain shakartum laaziidanakum baa jira kororsiimaad bilaabaysa markanaad mahadnaqayso waa adigoo ilaahay ow isiileh ilaa wuxuu kuu ballan qaaday markaad mahadnaqdo inuu kordhinayo haddaad mahadnaqi weydana waad sii qufulaysa nicmadii baad firdhinaysa dikrina waxa u fadli badan laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah markaad socoto markaad shaqaynayso wardiga carabka aad ku haynayso wey albaaqiyaatu saalixaat kuwa baaqiga ah wاlbaaqiyaatu saalixaatu khayru cinda rabbik baaqiyaadka hadhaya ilaahay agtiisa way khayr badan yihiin baaqiyaatu saalixaada qur-aanku uu sheegay adduunyada waaan waxaan yaallaa maaha baaqi laakiin waa wax faaniyo tegaya waxyaabaha uu qofku intuu sii dhigto ilaahay agtiisa u sii oolaya ee waan wanaagsan nebigu sidanuu ku fasiray qur-aankuna sheegay dee subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa billaah xadiidkaasoo axmed shaakir uu ku tilmaamay inuu yahay sanadkiisu xasan saxiix baan leeyahay albaaqiyaat saalixaat kelimaadka adkaarta ah ayuu nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam kayfa kaana الnabiyu yusabix sidee buu tasbiixsan jiray rasuulku salى اllahu عalayh wasalam can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaala ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebi maxamed waxaan arkay yacqidu tasbiixa biyamiini yacqid isagoo guntaya atasbiix tasbiixda wuxuu ku guntayay biyamiinihi midigtiisa macnaha midigtuu ku wardiyaya oo markuu wardiga tirinayo midigta subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah xubnahana waa lagu tirin karaa anaamilka asaabicdana way riwaayo uu abi daa-uud warinayo saxiixa ayay ku soo aroortay haddaad is tidhaahdo malaha xubnahan yaryar kuma tirin kari mayse waxaad ku tirin doontaa asaabica iyo faraha biyamiinihi midigtiisa buu markaa xadiidku tilmaamaya labadaba in lagu tirin karo xadiidka waa ku suganta wuu sababeeyey markaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inahuna mas-uulaat mustandaqaat waa la su-aali doonaa buuhi farahan waana laga hadlin doonaa markaa inaad intii khayr aad ku tirisay oo dhan ayuunbay sida aaladan agabkan imika aynu dhaqdhaqaajino batonnada garaacna u hadhadlo si ka waadixsan ba iyaguna u hadlaya ila ilaahay baa ku rikoord gareeyey intii tasbiixaad fartan ku tirisay ama xubinta ayuunbay ka soo daynaysaa un iyaduna tan kalena way ka soo daynaysaa iftiinkii iyo nuurkiina wuu ka muuqanaya markaa inuu qofku tusbax ku tasbiixsado waxaa ka fiican faraha allaahuma ilaa dee adkaartaa faraha badan inuu inuu dee xafidi kari waayo tiradii ay ka badato un mooyaane kuwanaa markaa fadli badan siaa uu nebigu tilmaamaya xikmaddiibuu nebigu sheego way kuu markhaati kacayaan xubnaana way ku markhaati kacaya waana nuur dikriganiyo nuurkaasi jidhkaagu ku soo noqonaya saasay markaa ku fadli badantay iyo iyagoo markhaati ku ah wa shaahidin wa mashhuud adiguna mashhuud baad iyaguna waa shaahid khalqiga meeshaa maalintaa waxaa isu yimi waa markhaati iyo kii lagu markhaatiga aawn saasuu rasuulku samayn jiray sala allahu calayhi wasalam min anwaaci alkhayri waalaadaabi jaamica halkana waxaa lagu sheegayaa xadiidkani bukhaari iyo muslimba waa ku sugan yahay waxa weeye uu kusoo khatimay kitaabka waa noocyada khayrka iyo aadaabta gudaha ballaadhan ee la ina barayo ee rasuulku uu barayo bulshada islaamka oo dhan da-yartoo keliya maaha cid walba weeye idaa janaxa alleyl habeenku markuu madoobaado aw amsaytum ama gabalku idiin dhaca buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamku la hadlayaa fakufuu sibyaanakum caruurtiisa caruurtiinna hakiya caruurtiinna yay dabadda u dareerine marka gabalku dhaco ee uu dam yidhaahdo guriga ku daaya fa inna shayaadiina tantashiru xiinaidin shayaadiintu wakhtigaasay soo dareeraysa kala madlac baynu nahy iyaga habeenkiibu waagu u baraya innagana waa maalinta marka haddaad maalin oo dhan soo seexato oo habeenkiina madlacaagu yahay markaa gabalku dhacown inaad soo kacdo oo siraadato dee kuwaasaa isku madlac noqonaysa dee inay duruufi jirto ood waashimaan tahay mooyaane haddaad dee waashimaan tahay ood habeenkii gaar ku jirta waa xasaba duruuftaas laakiin tan kale ee ilaaqdaa baa laga hadlaya haddii habeen balwadunu siraato waa musiibo caruurtiina xidha shayaadiinta wakhtigaa soo faafta fa idaa dahaba saacatu min alleyl marka wakti habeenka ka midi saacaddu tii lixdanka daqiiqa ahayd maaho berigaa lama hayninbe wakti habeenka ka miday markuu tago ee shaacu madoobaado fakhalluuhum ciyaalka sii daaya debadda way u bixi karaan buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam wa agliqu labwaab albaabadana xidha adigoo bisinka qabanaya wadkuru isma allah ilaahay magaciisana xus handaraabka quraha aamini bismi illaah israaci handaraabka iyo bisinka kuwada quf faina hayaain faina shaydaana laa yaftaxu baaban muqlaqan albaab la xidhay ma furo shaydaanku ficlanna bisinkii lagu xidhay dee ilaa waa ka labadu isu barkiyey nebigu bisinkii iyo xidhiddii buu israaciyey marka albaabkan aanu furi karayni waa kaa khaaskee lasoo sheegay wa aw kuu waxa aa xidhaan qirabakum qarbadyadiinna qarbadka oliga sibraarka waa bahalkan xoolaha maqaarka haragga laga saaree ee markaa dee caanaha iyo biyaha iyo subagga iyo berigii hore lagu shuban jiray marka qarbadkiina waad xidhaysa arrin caafimaad iyo arrin nadaafadeed iyo arrin cibaado intaba weyt weelkiina xidh weeye wadkuru isma allah ilaahay magaciisana xus marka haddaynaan sibraar haysanin dee sibraar inoo doona odhan mayno moogta sibraar aynu xidhno inoo doona odhan mayno waxa ka sibraaran weelka aynu haysanno dee we wiciyadda iyo weelka uu inoogu jiro sharaabka iyo cunadu kaasunbaa inoo sibraara dee markaasaad daboolka saaraysaa markaasaad saaraysaa bisinkiina ku xidhaysa wakhamiruu daboola buu nebigu uhi aaniyatakum weelkiina wadkur isma allah ilaahay magaciisa waana caruurta dumarka hablaha shaqaynaya mid walba la baraa ila haddii iyagaa kuu adeegaye weelkii kijinka ku yaala ama madbakha ama meelahan cunnada iyagii baa daboolaya hadday dee ku nabaanu bilaabisi dee wuu ka ridan markaa u sheeg si ay kugu daboolaan walow an tacruduu aasaarteenba calayhaa weelka dusiisa shay-a haddaad wax kala weyda qalin sidaa u saar qori sidaa u saar wax yaroo sidaa u gudban wax adigu aada leedahay oo macalbisina wa adfi'uu masaabiixakum faynuusyadiinana baktiya nalkana bakti waa laga yaabaa inuu shoorgalo dabeetana kuu qarxo reero dhan baa ku gubta de marka isaga laftiisa kol haddii aanad soo jeedinoo wixii markaa meeshii dabqabsada aanad baktiin karaynin insaan daciifa baa tahaye iska baktii kaana rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ummadda u soo joogay iyada oo jiirka bahalka la idhaahdaa oo xaafaddan gubay jiirku waa xaasid qolaa dabkii ka seexday markaa qori unbu dabada qabsado uu soo jiiday jiiday jiiday yacayguu geliyey markaa yacayga ma taqaanaa halkan dee cawska iyo hiisha iyo ay geliyaan dumarku ee u hooseeya aqalka halkaasoo marna laga laydsado daaqada reermihii baa laydhaahe tiibuu ku qabtay bul reerkii waa ku gubtay aqalkii ka waran imikana dee aqalkii intuu siliigga dhex galo ayuu rifayaa waayirkii wuxuu ka qaadayaa caagan ku duubane sare dabeedna labadii waayir baa istaabanaya intuu dhex carraabay labadii waayir istaabanayaan gurigiisa ku gubanaya baalku waa nuxuus weeye marka sidaa xikmaddanuu nebigu leeyahy wa adfi'uu masaabiixakum nalkiinna iyo dabkiinnana iska baktiya waa saas weeye waa nabadgelyadii waa ka hortagii balaayooyinka balaayadii shaydaanka balaayadii xayawaanka balaayadii farsamo xumada waxoo dhan baa laga hortagay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda wax walba uu ahaa waa aabbihii ummadda dhinac walba uu ka tilmaamay arrintii aadaabta arrintii akhlaaqiyaadka arrintii caafimaadka arintii gaarinimada arintii gobonnimada intanood yeeli weydaa waa basarinimo dumarkumaynu iska caynaaye haddaad adigu intan yeeli weydo ood nin tahay dee basari kaa weyni ma jirto adiga ayaa u oday basari baad noqonaysa marka intanaa la isku hagaajinayaa sidaasaa sharcigeennu u hagaajiyey wax walbana loo tiiriyey ilahayna ha inagu anfaco dariska kitaabka kalumaynu bilaabay insha allah habeenka dambe asalaamu calaykum raxmat ullahi barkatu